Halsey Graveyard on VOA1. The hits. My name is Nikki Strong on Facebook and Twitter. It's I A M N I K K I S T R O N G.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah shan iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay shantii iyo barhkii subaxnimo
qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee magangelya doonka u jooga dalka kanada oo rajo ka qaba in dowladda kanada ay siiso deganaanshiyo joogto ah tidayd ahaan oo magangelya doonka ah oo kanada jooga oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aad u weyn waayo waxaa ku sugan hadeer kanada soomaalida oo magangelya doonka ah oo soo maray maaragtay wadadaas dheer oo haddina sharci a haysanin marka tan waxay ka dhigan tahay maaragtay arrin aad u weyn dhalinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey barnaamij ay dadka ku dalxiisiyaan xeebta badda cayaarihii iyo heesahaan idinkugu talagalnay barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka militariga syriya ayaa sheegay in diyaarado dagaal oo looga shakisan yahay in laga leeyahay israa'iil ay duqeeyeen goobo ku yaalla koonfurta caasimadda dimashaq gelinkii dambe ee talaadada halkaas oo ay ka geysteen oo keliya waxyeello hantiyadeed sida ay ku warantay warbaahinta dowladda warbixinta oo soo xiganaysa sarkaal militari oo aan la carabaabin ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ay duqaynta ka geysteen koonfurta magaalada dimashaq wax yar ka hor saqdii dhexe diyaaradaha ayaa ka yimid dhanka buuraleyda golan haites ee ay israa'iil haysato bayaanka laguma faahfaahinin bartilmaameedka iyo waxyeelada inta ay gaarsiisan tahay goor sii horreysay ayaa wakaaladda wararka syriya ee sana waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee syriya uu ka jawaabay gantaalada ku soo socday warbixinno dambe oo laga sii daayay sana iyo telefishinka syriya ee al akhbaariya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeeyeen tuulo ka tirsan gobolka kuneitra ee ku teedsan buuraha golan haites iyo koonfur galbeed caasimadda dimashaq ma jirto wax faahfaahina oo ay bixiyeen israa'iil ayaa toddobaadkii hore qirtay in ay weerartay bartilmaameedyada lala xiriirinayo iiraan oo ku yaala syriya ee ku teedsan buuraha golan haites kadib markii ay aragtay koox miinooyin ku aasaya meel u dhow mid ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada etoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka iyo badbaadada dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka tigray arrintan ayaa imanaysa iyada oo arbacada maanta ah ay ku eg tahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka tigray ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa ka digay in haddii madaxda tigray ay soo dhiibi waayaan ay ciidamada federaalku awood ku geli doonaan caasimadda ismaamulkaasi ee maqaley waxaana uu ra-iisul wasaare aabi axmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato u soo gaadhin
laantaaf soomaaliga e v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington kadib markii dowladda kanada ay sheegtay in hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ay geyn doonto dalkeeda saddexda sane ee soo socota ayaa waxay taasi rajo gelisay dhallinyaro soomaali ah oo sannado badan sharci la-aan ku nool dalkaasi dhallinyaradaasi oo qaarkood dhowr sano jooga dalkaasi ayaa badankood waxa ay ka galeen xuduudda kanada uu la wadaago dalka maraykanka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaha v o eda xuseen nuur xaaji boqolaal kun oo qof oo ay ku jiraan dhalinyaro soomaali ah oo dalal badan u soo maray sidii ay u gaari lahaayeen kanada ayaa ku nool gudaha dalka kuwaasoo aan weli sharci helin laakiin kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in kanada saddexda sane ee soo socota ay keeni doonto in ka badan afar boqoloo kun oo qof sanad walba wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga marco mendicino ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaab dhallinyaradaasi loogu fududayn lahaa helista sharciga kanada hadalkaasi ayaa rajo geliyey dhallinyaro badan oo soomaaliya ayaan yuusuf waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada sidoo kale waxay caawisaa dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub kanada ama aanan weli helin sharciyada waxaan marka hore weydiiyey waxa hadda keenay qorshaha dowladda ee xalka loogu raadinayo dhallinyarada ku sugan gudaha dalka maadaama xisbigan hadda haysto oo la yiraahdo liberaalka uu ballan qaaday saddexda sano oo soo socota inay keenaan qaxooti wadankan ayee haddana waxay ogaadeen dad badan oo wadankan jooga oo weli aan sharciga helin ayaa jiro ayagana waxaa laga yaabaa in macnaha si fiican u fiiriyaan arrintooda ee sharciyadana siiyaan maadaama ay jirto gaab aada u weyn oo dhinaca shaqaalaha ah ayay dowladdan waxay ballanqaatay dad badan inay keento gaar ahaan dhinaca warshadaha sidaas alaa daraadeed ayay xisbigan rabaan saddexda sanoo u dhiman inay dad badan oo qaxootee wadankan keenayeen islamarkaanina ay fiirin doonaan dadka waa hor iska dhiiba wadankan oo sharciga haysan dhallinyarada qaar ee aanan weli sharciga helin ayaa soo dhoweeyey tallaabada loogu fududaynayo helista sharciga kanada waa kuwa nuurudiin maxamed iyo axmed quraysh oo ka mid a dhallinyaradaasi waxaa ku horumaraya nuurudiin aragtidayd ahaan oo magangelya doonka ah oo canada jooga oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aada u weyn waayo waxaa ku sugan hadeer canada soomaalida oo magangelya doonka ah oo soo maray maaragtay wadadaas dheer oo dheer u soo maray inay soo gaaraan maaragtay wadanka north america oo haddina sharci haysanin marka tan waxay ka dhigan tahay maaragtay arrin aada u weyn oo maaragtay oo aada ugu farxaan oo maaragtay wax badan maaragtay oo ka bedeli karta insha allah go-aankan ay xukuumadda trudo qaadatay oo ay ku fududaynaysaa dadka gudaha dalka ku nool in sharciga la siiyo waa mid dad badani ay soo dhaweynayaan gaar ahaan dhalinyarta soomaalida ee gudaha dalka ku xayirnaa sharci la-aan marka qofka uu sharci la-aan ku nool yahay dalka kanada waxaa jira caqabado badan oo soo wajaho sida uu qabo nuurdiin maxamed xuseen horta saameyn aada u weyn bay ku yeelan kartaa waayo ayagoo u soo maray maaragtay jankalka maarata wadada aad aada u dheer waay marka doon baa lasoo maraya waa lasoo lugeynayaa dhibaatooyin badan baa loo soo maray maaragtay north america haddana qofka intuu soo gaaray haddana oo sharci la-aan ah ama maaragtay oon la aqbalin wallaahi waxaa waye arrin aada u weyn maaragtay oo dhib dhibkeeda wadato waay marka waxaa waye saameynta ku lahaan karto waxaa waye qofka maaragtay stress ama maaragtay walwal buu ku lahaanayaa qaarkoodna waxay lahaan kartaa qofka maaragtay oo waxbarasho maaragtay oo ma aadi karo waayo warqad oo p r ma haysto marka oo aqbalitaanka ah axmed qureysh ayaa nuuridiin la qaba caqabadahaasi ka horgudban dhallinyarada waxaa jira markaaad sharcilaan ku tahay gudaha dalka canada dhibaatooyin badan ama caqibado badan ayaad la kulmaysaa adeegyada bulshada ee dowladda ay bixisa way ku adagtahay dadka sharcilaanta ku ah gudaha dalka canada marka taas waxay keentaa in ay dad badani waxay doonayaan ama hamigooda ay gaari waayaan siskood wax u qabsadaan ay u suurtogeli weyso waxaa kaloo jira marka qofka uu sharcilaan wadan ku yahay wadanka kama bixi kara ama ma aadi karaa in uu reerihii ama reerka qoyskiisii uu soo booqdo laga yaabay in ay ku nool yihiin wadanka gudihiisa soomaaliya ha noqoto amaba africa meel kale ha noqotee haddaba maxay dhallinyaradu uga dhigan tahay inay sharci ka helaan dal ay qaarkood ku noolaayeen in ka badan saddex sano iyagoo sharci la-aana waa kan nuuridiin maxamed xuseinow marka arrintan lagu aqbalaya dhalinyarada oo maaragtay oo magangeli doonka ah oo maaragtay oo sharci haysan oo lagu aqbalayo waxay noogu dhigan tahay wax maaragtay aada iyo aada u weyn xuseinow waayo dad oo waxaa jirta oo sharci aan haysanin oo maaragtay oo waalidkiisi maaragtay soo fiirin karin marka wallaahi xuseinow wax weyn baa ka dhigan tahay dadka laga aqbalayo gudaha dalka kanada ayaa la sheegay inay qeyb ka yihiin qorshaha dowladda ay ku soo jeedinayso dadka soo galootiga ah xuseen nuur xaaji
haatanna dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heesta halkudhegeedu yahay damac waxaa ku luuqaynaya fanaanka la foole
ayaqiyo cadceediyo deegaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxadkoo iftiima ayaqiyo cadceediyo deegaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo dahabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay noloshayda waanay damacbayga kaagalay damacbayga kaagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday hadalgeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi aha waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad ubad ubad baad dhahayse ee ubad ubad ubad baad dhahayse waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad ubad ubad baadahayse ee ubad
dhallinyaro isu tegey ayaa magaalada boosaaso ka sameeyey barnaamij dalxiis ah oo ay dadka doonyo ugu dalxiisinayaan xeebta badda ee magaalada boosaaso barnaamijkan ayaa shaqo abuur u sameeyey tobaneeyo dhallinyaro ah yuusuf maxamed yuusuf ayaa haddaba arrintan ka waraystay cabdixaafid maxamuud maxamed sidaan wada ogsoonnahay walaal barnaamijkan aan furnay waxaa barnaamij gebi ahaanba geyiga puntland ku cusub aysan jirin fekerkiisa waa laga yaabaa inay dadka badana ka guuxaysay laakiin aysan jirin cid fekera kan horey hal abuurkiisa ugu dhaqaaqday marka anugu barnaamijkayagan waxaweye walaal barnaamij aanu ka furnay xeebta magaalada boosaaso kaas oo aanu ugu talagalnay qeybtiisa dalxiiska marka barnaamijka wuxuu ka koobanya dalxiiska laba qeybood qeyb waxa weeye dhallinyarada reer puntland aan ugu talagalnay qeybna waxaan ugu talagalnay familiska qeybna waxaan ugu talagalnay beshentiga dadka la dhaho haddaan halkaas si fiican uga hadlo qeybta beshentiga haddaan ku horumaro waxaa jira hadda dhalinyarta xataa qeybtooda kamid yihiin dad waxaa jira xanuuno la tacaamulo baa jira sida dhiikarka sonkorta dadkaasoo inta badan shaqeeya iska fadhiya xafiisyo soo maalinta janisalan waa khamiista iyo jimcaha marka waxaanu rabnaa qeybta dadkaas oo kale ah markay yimaadaan xeebtii oo kale in aanu ordisiino si aan dhidid uga keenno siino cunno fudud oo aan lahayn waxyaalihii xanuunkooda keenayay sidoo kale dhallinyarta waxaanu siinaa dalxiis siay wakhtigooda ugu qaataan dalkoodana u aaminaan ogaadaan in dalkan lacagta ay qurbaha ka raadinayaan ay dalkan taal waxaad ii sheegtay in dadka aad dalxiis geysaan tiim ordaya oo dadka ordaysiinaya dadkaasi ma wax lacaga laga qaadaa marka markaad qabataan intaasoo shaqooyina walaale dadkan horta meeshaan waxaan u furnay barnaamijkan si aan dhallinyaro aan shaqo haysan aan shaqo ugu abuurno marka waxaan ka qaadnaa lacag kooban oo aan lacagihii awales ka qaadi jira markay meelaha tagaan lagu dalxiiso oo kale ka yar iyagana dantooda iyo caafimaadkooda oo ku jiro marka dadkan waxaa anagu u faa-iideynaa in asbuuc dhan kaydka ay haysan lahaayeen aanu halkaa ugu qabanno waayo qofka waxaa laga yaabaa shaqada inuu soo galo subaxii halka saac maalintaasoo dhan uu fadhiyo wax qabow cunaayo hadhowna uu xaafadiisi markuu noqdo gaari kusii socdo xaafadiisii tago soo badanaa dhallinyaro waxaa arkaysaa fariisan raba oo waxay ku leeyihin waxaa nagu dhacay sankor waxaa nagu dhacay dhiikar marka annagu intii baan la tacaamulaynaa cilmigii aan barannay baan dhallinyartii iyo dadkaygii aanu u faa-iideynaynaa wax yar ay ku qanacsan yihiinna oo dhallinyartaas shaqo abuur u ana waan uga qaadnaa si ay nolol maalmeedkooda dhallinyartaas badanaa waa faamily waa qoysas qeybtood waxaa sugaya faamily ardayda jaamacada dhigta ay wax ka bixinayaan marka waxaa laga yaabaa in ay ku dabiraan noloshii ay ka fikeri lahaayeen waxyaalaha badanaa ku kalifa dhallinyarteena inay dalka ka tagaan waxaa ka mid ah in iyagoo wax soo bartay labayo toban sano iskoola shan sano oo jaamacada waarid kasoo bixiyeen markay dalkii kusoo laabtaan ay kala kulmaan waxyaalo badan oo u dhimi kara maskaxdooda waxaa ku kalifaysaa inay taxriibaan marka barnaamijkii baa anoo ka hortagnay hadda dhallinyaro sideed ah baan shaqaalaysiinay ka badanna insha allah waxaan jecelnahay haddii alleenma inaan shaqo geyno marka taasu waxay hadda badan aan bulshada kala kulanay falcelinta ugu badan aan kala kulanay waxay tahay in bulshada iyaguba ay jecel yihiin wakhtiga inaan u kordhino iyagoo noo baahanba marmarka qeybtooda wakhtiga noo saamixi waaya marka taas ayaa sababtay inaanu waxayar marka dadka wax wakhtiga miyay leeyihiin dadka oo aad u qabataan oo halkan ay u yimaadaan markii hore walaal barnaamijka waxaan ku bilownay inaan qabanno khamiista iyo jimcaha iyo maalinta isniinta laakiin markaanu eegnay bulshada fikirkeedii waxaan ka dhignay inaanu u qabanno asbuucu toddobada maalmooduu ka kooban yahayba in laga heli karo dhallinyarteedii meeshii loogu talagalay iyagoo qalabkooda u dhammaystiran yahay sidaan ogsoonnahayna waxay leeyihin calaamado u gaara oo nin kasta wuu xiran yahay dharees loogu talagalay iyo meeshiina waxaa nooga horeeya dadku markay noo yimaadaan sidaan ogsoonaa dunida hadda waxaa ku faafay xanuunka loo yaqaan covid nneteen waxaa ilaahay unbaa qaban kara xanuunka laakiin anugu protectionkii layidhi iskaga difaaca xataa bulshadayada annagaa usoo gadnay sidii bahalihii gacmaha galoofiskii afkii lagu xiranayay intaba annagaa si friya meesha ugu geyna marka taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha free deriveriga oo dadkayagu ay naga helaan waxyaalaha aan qabanana ku dhiirigeliya dadku inay noo yimaadaan maxaa idinku dhaliya marka inaad hal abuurkan la timaadaan oo dadka aad u samaysaan in goobtan laga helo cunooyinkii iyo weliba jimi baxsigii jirdhiska waxaa nagu kalifay inaanu barnaamijkan la nimaadno markii aanu dalkayaga aragnay shaqooyinka xumada ka jirta hadda iyo baahida loo qabo in dhallinyartii la aaminsiiyo dalkoodii hooyo waayo sidaan wada ogsoonahay waxaa jira jaamiciyiin badan oo ilaa heer b h d ah maanta ku xiran libiya lacagna ka sugayaan waaridkood waaridkiina aysan awoodin oo inta iyagu wax ku soo tabceen aan ka helin wax mataqaanaa feedback ah marka yuusufo waxyaalaha nagu kalifay waxaa ka mid ah inaan dhallinyartii aaminsiino dalkooda hooyo waxaa laga yaabaa barnaamijkayga barnaamij ka duwan in dhallinyarta qeybtood ka guuxayo marka waxaan leenahay dhallinyartayada insha allahu aamina dalkiina hooyo shaqana way taallaa lacagna way taallaa lacagtaa dalkaaga ka samayn weyday kama samaynaysid dhul shisheeye ma u malaynaysaan markaa inaad shaqa la-aantii ka baxdeen maadaama aad xaruntan hirgeliseen oo dhallinyaro badan oo shaqa la-aan ahayd oo dalkoodii iskaga ahayd mataqaanaa soo kac seexo khadka gal baan waxaan u abuurnay maanta inay ku fekeraan bishii bajad baa qaadanaysaa bajadkaagii beri maxaa kula soo bixi kartaa marka dee taas waxay ku caddaynaysaa in aanu la nimi fikirkii shaqo aan doonaynay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samarkaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee kubadda cagta ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha sevilla iyo korasdar kooxda sevilla ayaana kulankan waxa ay labiyo hal uga adkaatay kooxda kale ee korosndar oo ay marti u ahaayeen goolasha kooxda sevilla ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah ivan reketig iyo muniir al xadaad goolka keliya ee ay la timid kooxda koronsdar ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda wenderson kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha chelsea iyo renes kulankan ayaa kooxda chelsea waxa ay ku adkaatay laba gool iyo gool waxaana goolasha u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah hudson aday iyo oliver jero goolka keliya ay la timid kooxda kale ee renes ayaa waxaa u dhaliyey xidigeeda sahru kurasi brushi dortmondna waxa ay saddex iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee club brush xidiga la loodin layahay ee enrig hiland ayaana laba ka mida u dhaliyey goolasha halka goolka kalena uu dhaliyey xidiga aan ka dhicin ee jado sancho labadan xidig ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee kooxda brushi dortmond ay sanadkan ku duulayso kooxda lazi ee kubadda cagtana waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda kale ee zanad st petersburg saddexda gool ee kooxda laziya ay kulankaasi dhaliyeen ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey xidigooda kiro imobel halka goolka saddexaadna uu u dhaliyey xidigooda kale ee marco brello goolka kaliya ay la timid kooxda zanad st petersburg ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee atim deyuba barcelonana waxa ay afar iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee dinama kef afarta gool ee kooxda barcelona ay kaga badiyeen kooxda dinamakef ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda martin bratweth halka mingool ay kala dhaliyeen xidigaha kale ah sergino testi anton crisman kooxda juventus ee kubadda cagtana waxa ay labiyo hal uga badiyeen kooxda kale ee franfras labada gool ee kooxda yuventus ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah cristiano ronaldo iyo alvaro merota goolka keliya ay la timid kooxda kale ee franvaros ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda mitu uzani kooxda manchester united ee kubadda cagtana waxa ay afar gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee istanbul united ayaa afarta gool ee ay ka dhaliyeen kooxda istanbul laba ka mida waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda bruno fernandes kaas oo hadda u muuqda mid si rasmi ah u hogaaminaya kooxdiisa labada gool ee kale ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah marcos rashford iyo daniel james manchester united ayaana hogaaminaysa gruubkeeda oo ay kula jiraan kooxaha arbi lebsig b s g iyo istanbul waxaana manchester united ay leedahay sagaal dhibcood waryahanka u dhashay dalka uruguay una ciyaara kooxda manchester united edson cavani ayaana xalay markii ugu horreysay kooxdiisa lagu soo bilaabay kulan ka tirsan kooxdaasi sidii uu ugu soo biiray cavani ayaa ciyaaray sagaashankii daqiiqo ee kooxdiisa xalay ay kaga hortageen kooxda kale ee istanbul laakiin wax goolala ma uusan dhalinin edson cavani ayaa si xoraa kaga soo tegay kooxda baris isagoo xilli ciyaareedkan ku biiray kooxda manchester united baris san germanna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee arbe lebsig goolka oo rigooro ahaana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda neymar de silva kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda arbe lebsig waxaa u suurageli weyday inay iska soo gudaan goolkii looga badiyey inkastoo lugtii hore ee kulankan ay ka soo adkaadeen kooxda baris san german wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aan mar kale idiin leexinno dhinaca heesaha dabacsan waxaan idiin soo qabannay heestaan kudhageedu yahay dhakhtar waxaa ku luuqaynayaa fanaanka guuleed axmed
And then the night. intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil baahinteen idaacadyadu idinka milaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgeliya
and then the